habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa arbaco bisha disembar sannadka labada kun afar iyo labaatankana waa afar waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitabaan iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray qodobada aad idaacaddeena caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in magaalada kismaayo xarunta maamulka jubbaland laga daabulayo ciidamo loogu talagalay in ay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ee ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose in magaalada kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal soomaaliyeed oo ka tirsan sn a ama xoogga dalka soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mida geyiga soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada catmis oo ah waajibaad saaran dowladda
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka madasha haweenka
isbeddel weyn ayaa ku dhacay sida wadanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay saraha burburay iyo waxaasaa la arkaa laakiin bini aadanka ama soomaaliya maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo sistamka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shakhsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignatigoodiiba u dhumeen xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii ciidamada suuriya ayaa waxa ay ku guulaysteen inay dib u qabsadaan deegaano ku dhow magaalada xama kadib dagaallo culus oo dhacay saqdii dhexe ee habeenkii xalay wakaaladda wararka rasmiga ah ee suuriya ee sana ayaa waxa ay ku warantay in ciidamada ay kordhiyeen nabadgelyada magaalada ilaa iyo labaatan kilomiter dhanka kaleeto mucaaradka suuriya ayaa sheegay in weli ay haystaan dhammaan goobihii ay hore u qabsadeen laakiin goobaha dagaalka ayaa weli ah kuwo aad u adag iyadoo ciidamada suuriya ay helayaan taageero dhanka cirka dagaalka ayaa sababay barakac ku dhowaad ilaa iyo konton kun oo qof badankood ay yihiin caruur sida ay sheegtay hay-adda oja ee qaramada midoobay waxaa sidoo kaleeto lasoo sheegayaa dagaallo culus oo ka dhacay buurta zeenul caabideyn oo ku dhow magaalada xama taasi oo lagu tilmaamay in ay tahay goob istaraatiiji ah oo muhiim ah labada dhinacba waxaa lagu soo warramayaa in kooxaha mucaaradka ay wajahayaan caqabado cusub oo ka dhashay taageero militari oo ka timid maleeshiyaad shisheeye taasi oo caawisay ciidamada dowladda inay dib isu abaabulaan weerarka israa'iil ee lubnaan ayaa waxaa lagu dilay afar kun iyo afartan iyo toddoba qof iyadoo ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kun lix boqol iyo soddon iyo siddeed kale toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii marka laga soo bilaabay sidaasna waxaa sheegay wasiirka ah caafimaadka ee lubnaan firas cabiid shirjarayd oo uu qabtay arbacada maanta ah cabeed ayaa sheegay in weeraradaasi lagu dilay saddex boqol iyo lix iyo toban caruur ah iyo toddoba boqol iyo sagaashan haween ah xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee xisbullah ee lubnaan ayaa waxaa huriya dagaalka israa'iil iyo xamaas ku dhex maraya khaza oo qarxaday toddobadii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii dagaalka ayaa sii xoogeysay bishii sebtembar kadib markii israa'iil ay xoojisay weerarada ka dhanka ah xisbullah oo iiraan ay taageerto laguna dilay hogaamiyahoodii xasan nasrallah iyadoo weeraro culusna ku qaaday caasimadda bayruud iyo qaybo ka mida dalkaasi lubnaan dhammaadkii bishii hore mas-uuliyiinta israa'iil ayaa waxay sheegeen in xisbullah duqeyno ay ku dileen afartan iyo shan qof oo rayada waqooyiga israa'iil buuraha golan ee israa'iil qabsatay iyo ugu yaraan toddobaatan iyo saddex askari oo israa'iil ah oo lagu diray halkaasi iyo koonfurta dalkaasi lubnaan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in lasoo afjaro haysashada israa'iil ee dhulka falastiin iyo in la dhiso dowladda falastiin ah oo madax bannaan qaraarkan ayaa sidoo kaleetu soo jeedinaya in bisha juun ee soo socota la qabto shir caalami ah oo lagu hormarinayo xal laba dal ah oo nabad ku wada nool qaraarka ayaa waxa uu helay taageerada boqol iyo konton iyo toddoba halka siddeed waddan oo ay ku jiraan israa'iil maraykanka hungary iyo argentina ay ka soo horjeesteen toddoba waddanna ay ka aamuseen codbixinta golaha guuda ayaa waxa ay ku adkaysatay in xal laba dala oo markaasi ku salaysan xuduudaha ka hor sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii uu yahay waddada saxda ah ee lagu gaari karayo nabad iyo amni iyadoo israa'iil iyo falastiin ah ay ku wada noolaadaan xuduud la aqoonsan yahay xisbiga mucaaradka ugu weyn ee kuuriyada koonfureed democratic party ayaa maanta oo arbaca shaaciyey in dacwad ka dhana madaxweyne yoon suk yuul iyo qaar ka mid ah saraakiil sarsare ee amniga dalkaasi ay ku ogayaan eedeyn ah afgembi eedeyntaasi ayaa timid kadib markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo milatary taasi oo baarlamaanka si deg deg ah u hor istaagay xisbiga ayaa sidoo kaleetu sheegay inuu doonayo in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo iyadoo loo marayo maxkamadeyn baarlamaani ah dhinaca kale warbaahinta yonhab ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay ku warantay in qaar ka mida la taliyayaasha ugu sarreeya ee madaxweynaha oo uu ku jiro madaxa xafiiska jeng jing suuk ay si wada jir ah ay u gudbiyeen iscasilaadooda kadib markii ay ku fashilmeen hirgelinta xaaladda deg dega ah warkiina dhegeystayaal waa nagay taas wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeya aan ku horeyne doorashooyinka afrika ka dhaca ayaa inta badan ah kuwa aad indhaha loogu hayo islamarkaasina wata xiisado kacsan taasi oo keenta cabsi soo wajahda codbixiyaasha khubarada dalkaas ugana ee galbeedka afrika ayaa sheegaya in cabsida xiisadaha siyaasadeed iyo rabshadaha ay noqon karayaan kuwa halisa warbixintan waxaa magaalada akra ee dalka gaana ka soo diray sinaanu tuurd nuur xasan nuur waa kan sida lagu ogaaday daraasado ay samaysay xarunta ururinta xogta colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka loo soo gaabiyo a c l e d oo ah hay-ad aanan faa'iido doon ahayn oo diiwaan gelisa qalalaasaha iyo banaanbaxyada ka dhaca guud ahaan caalamka tan iyo sannadkii labada kun rabshadihii ka dhashay doorashooyinka dalalka caalamka ku dhowaad konton boqolkiiba waxay ahaayeen kuwo ka dhacay qaaradda afrika taasina waxay dhibaato iyo khatar weyn oo caafimaad ay ku keentay dad badan oo ka mid ah shacabka afrika agaasimaha waaxda gargaarka deg dega ah ee gaana foster anson brijan ayaa sheegay in in kasta oo uu jiro walwal laga qabo rabshado dhanka doorashooyinka ah ee haddana walaaca ugu weyn ay tahay sheelalka ka dhaca waddooyinka inta lagu guda jiro ololaha doorashooyinka sababtoo ah xisbiyada siyaasadda waxa ay wareejiyaan ololahooda qaar ayaa gaara saqda dhexe habeenkii taas oo keenta in darawalladu ay daalaan sida aan ka warqabno darawallada daalan qaarkood ayaa sababa shilalka ka dhaca waddooyinka marka aad ayaan u qiimaynay waxaana noo soo baxday in mar walba oo aan galno doorasho ay kororto tirada shilalka baabuurta ee waddooyinka sida laga soo xigtay hay-adda nabadgelyada waddooyinka qaranka xilliyada doorashada shilalka waddooyinka ee gaana ayaa kor u kaca qiyaastii toban boqolkiiba taasi waxaa lagu sababeeyey laamaha ammaanka oo inta badan loo weeciyo xakamaynta dadka iyo ilaalinta ololaha ciidanka taraafikada oo horey u yaraa ayaa xaaladda uga sii daraya anson brijan ayaa mar kale sheegaya in walaac kale oo caafimaad uu yahay daal jireed iyo fuuqbax saacadaha dhaadheer ee ololaha doorashada iyo istaagidda safafka dhaadheer si loo codeeyo ayuu ku sheegay inay dhibaato ku keeni karto dadka Some of them they don't even eat because they want to go early and then go and cast their votes. So they don't eat, they will stay in the queue for a very longer time.
qaarkood xitaa cunto ma cunaan sababtoo ah waxay rabaan in ay aroor hore galaan safka si ay codkooda u soo dhiibtaan marka waxaa dhacaysa in ay muddo dheer safka ku jiraan qaar ayaa fuuq baxa kuwo kalena wareer ayaa ku dhaca waayo waxba ma soo cunin marka waxaaba dhici karta inay suuxaan isaaq newman arthur waa dhakhtar xagga cilmi nafsiga ah waxaana uu sheegayaa marka laga yimaado caafimaadka jirka ay sidoo kale welwel iyo walbahaarka ku xeeran doorashooyinka ay si daran u saamayn karaan fayaqabka maskaxda depending on whatever happened during the political season, uh, someone may never recover.
iyada oo ku xidhan wax kasta oo dhacay intii lagu guda jiray xilliga siyaasadda dadka qaar ayaa laga yaabaa in aysan weligood ka soo waaqsan saamaynta wax kasta oo ay soo mareen taasina waxay noqon kartaa mid waarta dalka gaana waxaa hadda lagu jiraa ololaha doorashada guud oo loo ballansan yahay toddobada bishan disembar shacabka ayaa soo dooran doona madaxweynaha iyo mudanayaasha baarlamaanka hay-adaha caafimaadku waxa ay xoojiyeen diyaargarowga suurtagalnimada khataro caafimaad oo ka dhasha doorashada maamulka adeegga ambalaaska ee gaana ayaa sheegaya in doorashadu ay calaamad u tahay muhiimadda dimuqraadiyadda balse haddana dhanka kale ay keento caqabado dhinaca caafimaadka ah dadka ayay ku booriyeen inay codadkoodu u dhiibtaan si dimuqraadi ah islamarkaana ay si weyn uga taxadiraan caafimaadkooda guud
nuur xasan nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay maamulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegay in fallaagada xagijirka ah markaasi lala xiriiriyo kooxda daacish ee bariga kongo ay ku dileen ugu yaraan sagaal qof oo ay ku jiraan ilmo yar oo sidood bilood jir ah iyo gabadh afar iyo toban jir ah dhowr kalena ay qafaashteen warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee reuters waxaa noo soo kuubaya maxamed colaad xasan sida uu bayaan uu soo saaray ku sheegay kolonel mak hazukai oo ah afyeenka ciidamada milatariga kongo fallaagada la magacbaxday xogagga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo a d f ayaa weerar ku qaaday dad rayid ah oo ku sugnaa tuulada tanembo oo ku taala waqooyiga gobolka kivu ee dalka kongo fiidnimadii talaadada ee lasoo dhaafay korneelka ayaa ugu baaqay dadka degaanka inay ka feejignaadaan oo ay si kumeel gaara uga fogaadaan meelaha go'doonsan ee gobolka kivu maleeshiyada a d f ayaa sidoo kale dab qabadsiiyey guryo ku yaala tuuladaasi waxaana ay afduubteen saddex qof sida uu warbaahinta gudaha u sheegay ku-xigeenka duqa magaalada owajia jen didia kambale kibwana dadka ku nool bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxay la daalaadhacayeen rabshado hubaysan muddo tobannaan sana ah iyadoo in ka badan boqoliyoabaatan kooxood ay ku dagaalamayaan awoodda iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ay kongo qaniga ku tahay oo uu ugu horeeyo dahabka qaar ka mida kooxaha hubaysan ee konga ayaa hubka u qaatay si ay u difaacaan bulshadooda halka qaar kale oo ka mid ah kooxahaasi hubaysan lagu eedeeyey dilal wadareedyo ay gobolka ka geysteen sannadihii lasoo dhaafay weerarada a d f waa ay sii xoogaysteen waxayna ku fideen magaalada gooma ee bariga kongo oo ah magaalada ugu weyn gobolka iyo sidoo kale gobolka dariska la ah ee ituri kooxaha xuquuqulisaanka u dooda iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey a d f inay dileen boqolaal qof ayna afduubteen in ka badan dadka ay afduubtaan fallaagada waxaa ku jira carruur ay marka dambe u adeegsadaan dagaalka warbixin la daabacay bishii hore ee nofembar oo uu soo saaray xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa a d f ku dartay kooxaha hubaysan ee dhibaatada ka wada bariga kongo waxayna ku baaqeen in maxkamad lasoo taago kuwa mas-uulka ka ah xadgudubyada foosha xun ee ka dhanka ah xuquuqla aadanaha in muddo ahba hay-adaha gargaarka ayaa ka cabsi qabay in dhibaato bani'aadnimo oo cusub ay ka dhacdo bariga kongo halkaasoo jabhadda caanka ah ee m ay ku hanjabayso inay go'doomin doonto magaalooyin waaweyn waxaa ku nool malaayiin dada oo la halgamaya helista cunto iyo gargaar caafimaad inta badan kooxaha hubaysan ee bariga kongo oo ay m ku jirto ayaa ku hardamaya awoodda dhulka macdanta qaniga ku ah ee u dhow xadka ruwanda bilihii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya fallaagada m iyo ciidamada kongo waxaana ay ku soo beegantay iyadoo qaramada midoobay ay qorshaynayso inay ciidamada nabad ilaalinta ee ka jooga gobolka ka saarto dhammaadka sanadkan colaadda iyo dagaalada bariga kongo waxay sidoo kale xiisad ka dhex oogeen dalalka kongo iyo ruwanda kuwaasoo midba midka kale ku eedaynayo inuu taageero kooxaha hubaysan ee kala duwan ee bariga kongo kongo ayaa ruwanda ku eedaysay inay taageerto m halka kongona ay ku eedeynayso qaar ka mid a kooxaha hubaysan ee kongo ee ka soo jeeda asal ahaan qowmiyadda hutuuga inay ku lug lahaayeen xasuuqii ka dhacay ruwanda sannadihii kii haatanna qorshahoodu yahay inay qalqal ka abuuraan dalka ruwanda
warbixinta ay qorto wakaaladda wararka ee royters oo ku saabsaneed maamulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo sheegay in fallaagada xagjirka ah ee lala xiriiriyo kooxda daacish ay bariga kongo ay ku dileen ugu yaraan sagaal qof oo ay ku jireen ilmo yar oo siddeed bilood jir ah iyo gabar yaroo afar iyo toban jir ah dhowr kalena ay qafaasheen waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah duniya maxamed cali oo madax u ah urur ka shaqeeya horumarinta iyo waxbarashada dumarka soomaaliyeed duniya waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta dumarka soomaaliyeed gaar ahaana gabdhaha soo koraya duniya marka hore kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka ee v o a marar badan waxaan maqalnaa in nolosha qoysaska soomaalida isbedel uu ku dhacay gaar ahaana dhismihii ama aasaaskii qoyska sida guurka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa waa sidee qoysaska maanta soomaaliya degan bismillahi raxmaan raxiim falastiinay isbedel weyn ayaa ku dhacay sida wadanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay saraha burburay iyo waxaasaa la arkaa laakiin bini aadanka ama soomaaliya maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo sistamka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shakhsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignatigoodiiba u dhumeen marka waxaasna waxaa keenaa dhibaatada badan ee aan istaagaynin oo maalinba weji hor leh colaado hor leh marba mar waxaa laga soo baxaa hogaami kooxeed waxaa la galay maxkamado waa laga soo baxay waxaa dowlad dowlad dhisaa la galay haddana waxaa kooxdii waxaa bilaabatay shabaab iyo adi marba jihooyin cusub iyo barakac cusub maalin walba joogta marka dadku sida wax maamulka iyo sistamka u burburay ayaa dignitigooda iyo qalbiyadooda inta badan iyo dhaqankooda suubanaaba u dhumay marar badan waxaa la dhahaa dumarka iyo caruurta ayaa ugu nugul marka ay dhibaata dhacdo dadka ay saamayso sidee caruurta soo koraysoo kale gaar ahaan hadda gabdhahoo kale waxbarashadooda iyo noloshoodii sidee u taabatay wallaahi waxaa waaye horta inta nugulka ah waaye gabdhaha waa ugu sii daran yihiin laakiin haweenkii caruurta si fiicanay u taabatay sababta markii la barakaco dadku waxay ka soo kacayaan deegaankii lagu yaqaanay ama haddii la dhaho markii dagaaladii ay dhaceen waxaa dhacday nin walba inuu reerkiisii iyo meeshuu deegaanka ku lahaa u qaxay qaxitaankaas marka waxyaabo badan ayay la qabsadeen oo ah in protection markii dowladdii ay meesha ka baxday in protection qabiilkooda u ahaa marka markay ka soo kaceen ama barakac noqdeen ama meelihii ay deganaan ka soo kaceen waxay noqdeen in lagu magacaabo la dhaho looma ooyaan looma aaraan sababta keenaysana waxaa waaye qabiilkii protectionka u ahaana ma haystaan dowlad difaacayso ama waxeynaysa maleh meelaha qaar hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey toddoba iyo toban sano ku dhowaad waxaa haysto qolooyinkan shabaabaa haysto dowladnimaba ma arkaan iyo wax kala dambeyn iyo sharci marka qoysaska wuxuu u saameeyey ah, wuxuu u sameeyey faqrinimo way timid faqriyaa yimid qofka beer hadduu lahaa beertii wuu ka soo kacay haddii xoolo lahaa xoolihii way dhaafeen hadduu ganacsi lahaa ganacsigii suuqyada inta badan waad maqashaa suuqyada waaweyn sanadkii laba jeer haddayna gubanin saddex iyo afar jeeray gubanayeen oo qofkii ziro dowlad kaafinaysa ama qof wax ku celinayo ma jirto qofkii marka zero uu noqonaa bobartigiyaa ku badan maadaama faqrigii uu ku badan yahay oo dadkii ku baday gabdhihii waxay noqdeen marka in dhowr sibaaba loo isticmaalo mid waa mid mar gabdhihii waxaa loo isticmaalaa mar dhaqaale ahaan oo oday waayeel ahaa lagu daraaya gabadhii oo shan iyo toban jir ah qaarkood waxaa la leeyahay colaad intii hortaada lagu kursan lahaa ama si xun loola dhaqmi lahaa guur deg deg ah iyadiioo gaarin ayaa waxaa la- dadba hadduu qofba kaa soo doonto iska sii qaarkood xeere xoogaa hanti leh ayay waxay u yihiin shaqa shaqaalo oo ciidanka waa ogtahay gabdhaha ciidanka ah gabdhaha ciidanka ah looma roono soomaalida uma waa roono shaqaalaha guryaha gabdhaha guryaha ka shaqeeya guryaha domestic violence waxa gabdhaha Workers.
guryaha ka shaqeeya Mhm.
Ah, marka warkariska ah kuwaasay looma roona mararka qaarkood wiilka reerkaa kufsanaya mararka qaarkood odaga reerkaa kufsanaya kiisaskaas oo dhan way noo imaadaan inta badan oo lagu xadgudbaayo mararka qaarkood waxa waye waqti xun ah waxaa loo diraayaa suuqyada ammaanna ma jiro intay suuqa u socotayaa la kufsanaya cajiin iyo wax lamid ah oo cajiinkan cajeeladan soomaalida ay dhaqanka u leedahay iyo waxaasaa goor waqti habboon looma diraayo marka dhibaatooyinkaas way qabaan oo Een, hadda shaqaalaha- gabdhaha hadda tusaale ahaan waxaa soo qaaday gabdhaha xilliga hore la guursado ama iyagoo aad u yar markay gabdhuhu xilliga hore guursadaan ama inta aanay ay- da-dooda soo weynaan dhibaatooyin caafimaad ay hadhow la kulmaan bal ka war dhibaatooyinkaasi caafimaad ee gabdhaha hadhow soo gaaray iyagana gabdhaha waxaa waaye biologically marka la fiiriyo gabadhii diyaar uma aha inay uurka qaado iyadoo la afar iyo toban jir shan iyo toban jir oo haddana aan korriimaad fiican helin waxa waaye waxaa laga yaabaaba inayba ku qaangaartay sideed toban sagaal iyo toban sababto ah ma ay helin wixii ay u baahneed noloshii fiicneed ma ay helin oo poverty faqrinimo waxaa laga yaabaa labaatan jirba inay ku qaangaarayso ayadiioo heerkaas ah ayaa aad iyadoo toban jir ah umalaysid oo shan iyo toban jir afar iyo toban jir waa laleeyahay ayaa nin lacag wata ama cunug sisin oo ama cunug noqday disable ah oo dibadaha laga keenay ama cunug oo lover oo nolosha ka dhacay ayaa reer lacag leh intay xoogaa keenaan reerkii ka guursanay markay guursato hadhowti gabadhii waa waxaa biological diyaar uma aha sineheedii dhalmadii wixii isbitaaladii ay marka wada dhooban yihiin ayagoo isku furan isku furan waxayna kaadidii iyo xaarkii ma ceshan karaan isbitaaladii ma haystaan service fiican ma ku haystaan servicekii haddii hato isku dayaan lacag aad u badan waayo ma awoodaan markaasay iyagiioo isku qurmay oo haddana nolol maalmeedkii raadinayay meel walba dhooban yihiin marka oo aad iyo aad marka ay dhibaato maxaa ma- ma wacyigelin muu samaysaan bulshadu sidee u aragtaa dhibaatooyinkaasi ay dumarka qaar ama gabdhaha qaar ay marayaan dhibaatooyinkaas wacyigelin waa laga suubiyaa waxaa laga suubiyaa maxaa dhahay dowladda waa loo sheegaa maad- inay dhibaatadaas ay soo badanayso mar walba oo dagaal dhaco ama meel hal- hal xoreyn dowladda iyo opposition ka ahaato ama opposition ka ha haystaan meelahaas markay lasoo barakaco barakacaasay taad- naftirkiisa wuxuu keenaa kubsi iyo balaaya ka dhalato intay jidka soo marayaan markay meesha imaadaan oo shiltar fiican ay yeysanin dhibaatooyinkaas marka markaan kala hadalno oo wacyigelinta aan ku samayno waxaa mararka qaarkood radiogan ka sii daynaa waxaan hato sii daynaa inaan riski ninkan kubsanaya naftirkiisa inuu riski ku jiro kuwaan oo early marriagekan waxaan u sheegnaa in gabadhaan nolosheeda ay ku cayaarayaan oo hooyooyinkani waxaan ay gabadhaan nolosheeda ay fiiriyaan waxaan ka wacyigelinaa in maxkamadaha iyo sh- la qabto oo dowladda ay wax ka qabato ha- xukun adag waxaan soo saarnaa in- inta badan aan ku dagaalanaa sexual bill abensiga in la horumariyo waxaa arkaysaa gabadhiyo sidaas loo yeelay gabdho umul ahoo la kufsaday Gabdho Macnaha yar shar- yaroo saas sharciyada u samaysan.
kufsiga ayaan adkeyn weli wadanka Ah.
saasaan qaata aan adkeen bahaa Mhm.
lixdan iyo labadii sharcigii ahaa iyo sharci kaloo dhaqan xumo oday bac la wareegayo nabadoon ah gabadhii la leeyahay gabadhii oo la ulaxeeyey dacwadii markaa la gashid oo looyar ah u qabatid oo daba orodid oo waxaysid waxay ku leeyihiin qaarkood waxayba ku dhahayaan ma ogolaba in sharciga iyo wixii ay aadaan sababta waxay ku leeyihiin haddaa sharciga aadna waana nooga daraaya waaba nana dilaya marka haddaa wax noo tiri kartid waxaa cunana si marka qaybahaasi Marka- waa qaybaha barakacayaasha dadka ah barakacayaasha laakiin qaybahan kaleeto oo xooga oo dhaqaalaha lagu raadinayo iyo early marriage-ka ah kuwaasayta waxa waaye dhaqan aad u xun waaye dadka samaynaya inta badanna waxay u badan yihiin qoysa middle classka ah ay u badan yihiin Mhm, oo dhacay intay intay guri joogi lahayd god ha kaaga jirto mhm.
oo- En tan ku saabsan waa dhaqan en- en- xumaan.
en- is- gabdho badanaa iskuullada taga dhinaca waxbarashada oo kale En, taas ma yareynaysaa en, guurka xilliga hore ama in gabdhuhu ay ay- ay- ay- ay dhibaatooyin kale ay soo gaaraan haddiise ay waxbartaan ma helaan fursado ay ku shaqaystaan gabdhuhu gabdhaha mar kasta way dulmeeyeen haddii waxbarashadii ay galaan oo is- iyada iyo wiilka horta isu si reerkii ma u wada geynayo markuu danyar yahay wuxuu fi- wuxuu leeyahy gabadha kolleyba waa la guursanaya oo nin bay heli laakiin wiilkan waa ninkii re- ragga ahaa marka reerka waxay door bidayaan gabadha iyo wiilka markay isqabtaan inay wiilka ay waxbarashada geeyaan tii nasiib u hesho oo waxbarashadii heshana waxa waaye dhibaatooyinka ay la kulmayso ugu badan waxaa waaye weliba markay secondariga soo gaaraan oo ay u- ugu u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo protection fiican ay helaan ma helaan s- s- sanitationkii qalabkii inta badan ma helaan oo suitable ku ah caafimaadkooda oo isticmaalayeen markii caadadii ku dhacday waxay ma helaan macalin u garaabayo oo tababaran oo u tababaran in gabadhan ay wiilkan ka duwan tahay kala duwanaansho biological inuu jiro ma jiro macalimiin gabdha ah ma u- ma u badna ragay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa rag waxaa dhiga dugsiyada sare iyo jaamacadaha dunida. marka gabadhii gurigii loogama garaabayo oo gurigii howshiisii wiilkii waxaa banooni iska soo cayaara waxu akhrisanaya iyadiina waxaa waaye gurigii jikadii ku jirtaa cuntadii u diyaarinay dharkii dhaqaysa nayaa ismooda ma wiila ismooda nayaa bereed jikadaadi yaa kaaga shaqaynaya haataba hadal xumada uga daran oo psychologically aa loo bahdilaa marka waxay bidaysaa marka culeyskaas markay gabadha koro inay ayada naftirkeeda markaas doonanayso early marriage-ka ayadoo lagu qasbinayo waxay leedahay si aa u xornimo u hesho nin waxaa laga yaabaa uunba awoodin nolosheeda inay iskaga dhacdo si ay farxad aan u hesho ama ay u hesho in yaroo nafisa En- ay u dareento marka laakiin dhibaatooyinkan hadda ma ahan kuwo cusub En, sannado badan ayay soo jireen hadda oo adduunyadu ay horu martay tiknolojiyadda ay taallo noloshii ay horu marayso weli maxay dhibaatada meesheeda u taagan tahay waxay u taagantaa horta waxaa waaye marka dhaqanka uu muddo soo jiro oo kaljarka bad kaljarka uu muddo soo jiro wuxuu u baahan yahay isbedelka wakti inuu qaato wuxuu u baahan yahay dad ku mashquulo oo oo active aho waxyaabahaasayto ama dowlad xoog leh waxay u baahan yihiin sharciyad sidaa kuu sheegay oo xakamayn karto oo waxaan xakamaynayso oo ejka lagu guursan karo iyo ejka lagu fu- haddii la furo daryeelkay u baahan tahay hadday yar tahay haddii ay noqoto waalidiinta ama dowladda in lagu qasbo la dhaho constitutionally in laga dhigo la dhaho gabadha waa inay wax barataa heerkaas waxbarashadeeda gaarta sida wadamada aan dariskana marka waxaad arkaysaa soddon iyo afar sano in burbur dad ku jiray oo haddana aan jirin eh, deganaansho siyaasadeed male siyaasad waxaa arkaysaa labada sano horena waxay ku jiraan wax aruursi si ay kusoo noqon lahayn dowlad kastoo timaado int- dowlad iski intaan arkaynin markii la gaaro labada sano u dambaysana waxaaba waxay u qaybsamayeen siyaasiyiintii wax macaarad ah oo macaaradkoodana ah macaarad toosan aan ahayn oo ah buurkaas inuu kasoo degsado qofkaas baahina shaksiyad micnaa dadkii kaara iska soo saar oo dadkii wax u qabo oo wax kasoo wax kusoo kordhi ma aha ee waa dad xukun uu kala degsanaya u badan yihiin siyaasiyiintii ee u bateen waxaa ku soo haray shacabkii shacabkii soomaaliyeed waxaa u malaysaa in qabiilkii uu ku weyn yahay oo iyagiioo dulman waxaysan wixii arkaayo maalin kasto haddana ree hebel ay ku ku dhegan tahay oo aan aan dhinacaasba ka fiirinayn nolosha bulshada marka bulshadii waxaa waaye dhaqankan xun isbedelkiisa muddo dheeray qaadanaya waa in sharciyadii laga bedelo waa in muxuu aha iskuuladii la bedelo systemkoodii oo curriculumkoodii iyo wa- iyo qaabkay u dhaq- u shaqaynayeen oo abdate laga dhigo adduunka siduu yahay lala socodsiiyo aadaa u mahadsan tahay duniyo intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa duniya maxamed cali oo madax ka ah urur ka shaqeeya horumarinta iyo weliba waxbarashada dumarka soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doonno nabadgely
falastiin axmed iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland laga daabulayo ciidamo uu ku tilmaamay in loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dhowaantan loo geeyey deegaan ka mida dalkaas inay la wareegaan meelaha ay ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ee atamis hadalkan ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo maamulka jubbaland uu ku dhawaaqay in si rasmi ah ay u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen hoggaanka sare ee dalka in ay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ciidamo ay geeyeen deegaano nabdoon warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa diyaariya oo soo jeedinaya cabduqaadir samakaab xamse cabdi barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada badhaadhe ee jubbada hoose kuwaasoo ay ugu talagaleen inay la wareegaan saldhigyada ay ka baxaan ciidamada admis ee aaggaasi ku yaalla ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in milatariga soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada laakiin kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo siduu yidhi waxaa habeeniya maalin aada og tihiin in magaalada kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal soomaaliyeed oo ka tirsan sna ama xoogga dalka soomaaliyeed oo loo geeyey deegaan ka mida geyiga soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada atmis oo ah waajibaad saaran dowladda waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada kismaayo laga raro habeeniya maalin in ay ka baxeen ciidamadii atmis waxaan ognahay dadkii deegaanka oo guddoomiyihii deegaankaasi ugu horreeyay in uu codsaday oo magaalada kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada atmis kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meeshaa keenno ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo guddoomiyaha uga horreeyo dowladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyey in halkan ciidan militaria la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas dowladdu iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii admis ka baxeen ayaan u dirnay nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada kismaayo looga arkay ciidamadaasi inay yihiin ciidamo oo occupying force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oy ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal sidaas ayaa loo fasiray
hadalka ra-iisul wasaare xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee soomaaliya hoggaanka sare ee dalkana ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon oo xilli hore laga xoreeyey kooxda al-shabaab sida wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdifataax mukhtaar uu ku sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sifoobay ku-tamasho dastuur ku-tagrifal awoodeed duminta iyo kala qaybinta ciidamada qaranka isagoo ku soo daabulaya deegaano nabdoon ee jubbaland argagixisada laga xoreeyey tobanaan sano ka hor ciidamada laga soo qaadayo goobihii ay isku horfadhiyeen argagixisada taasi oo lagu burburinayo nidaamka dowladeed ee ka jira dowladda jubbaland haddaba dowladda jubbaland waxa uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay inay difaacdo ilaaliso midnimada iyo wadajirka dadka jubbaland oo ah lama taabtaan aanan lagu xadgudbi karin dowladda jubbaland waxay si buuxda oo rasmiga u joojisay xiriirka iyo wadashaqaynta xukuumadda federaalk soomaaliya waxayna caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn dhammaan tillaabooyinkii sharciga baalmarsanaa ee wax kabeddelka dastuurka iyo xeerarka doorashooyinka ay meel mariyeen golayaasha dowladda federaalk soomaaliya
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin meel dalka ka mid ah oo mamnuuc ka ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo aysan tegi karin wuxuuna ku baaqay inaan ciidanka iyo shacabka laiska horgeynin siduu hadalka u dhigay
dalkani waa mid soomaaliya la yidhaahdaa xoogga dalka soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah ma jiraan ayagaa waajib ka saaran yahay difaaca dalka waxaa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan waxaa waajib ka saaran yahay constitutionally ayay sidaas constitutionka faraya marka waxaa la rabaa in dadka shacabka ee soomaaliyeed aan lagu dirin wilashooda aan loo loo foolxumayn wilashooda qarannimada soomaaliya waxaa bays u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sidaa ah oo lagu faanaa xooggooda iyo ciidankooda waa nasiib darro wiil soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyey ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas-uuliyiin sheeganaya ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuusan golooti yahay inuusan dalka lahayn taas waxaa weeye waa nasiib darro weeye waa nasiib darro laakiin dadka soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan wiilashaas la yidhi ordaya la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in miidiyaha beentaha ee khaldaysana waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa inay mas-uuliyiintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa in la fahmo waxaan nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay u soo daashaday haddana waxa haray ay tahay dowladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo shaacabaxay kadib markii madaxweyne axmed madoobe uu ka baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho laakiin wuxuu sii xoogeystay markii ay dhacday doorashadii shan iyo labaatankii bishii hore dib loogu soo doortay madaxweynaha jubbaland inuu noqdo axmed maxamed islaan
cabdiqaadir samakaaba ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay warbixintaasi halkaad weli nagala socotaan waa washington saraakiil falastiiniina ayaa sheegay talaadadii shalayto in ururka fatax iyo kooxda xamaas ay ku dhow yihiin inay heshiis ka gaaraan sida iyo cidda maamulaysa magaalada khaza dagaalka kadib qorshaha la soo jeediyey ayaa waxaa ku jira in fataxa oo maamusha dhulka ay israa'iil xoogga ku haysato ee daanta galbeed iyo xamaas oo maamulaysa khaza tan iyo labadii kun iyo toddobadii ay soo magacaabaan guddi wadajir ah oo shan iyo toban xubnood ka kooban oo maamuli doona khaza warbixintan ayaana v o eedu ka qortay arrintaasi saraakiisha ayaa sheegay in qorshahani uu daba socon doono heshiis xabad joojin oo lala gaaro israa'iil balse wadahadallo socday muddo bilo ah oo ay garwadeen ka ahaayeen maraykanka masar iyo qatar oo lagu doonayey in lagu hakiyo dagaalka khaza ayaan weli ka soo bixin wax heshiisa oo dhex maray israa'iil iyo xamaas israa'iil ayaa waxa ay sheegtay inay damacsan tahay inay tirtirto meel kasta oo xamaas ay ka taliso ee khaza dagaalka kadib maraykanka iyo saraakiil kale ayaa rajo waxay ka muujiyeen maalmihii lasoo dhaafay in heshiis xabad joojin ah oo dhex maray israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee xisbullah ee fadhigeedu yahay lubnaan uu gacan ka geysan karo in lasii wado dadaalada xabad joojineed ee khaza si kastaba haatee israa'iil ayaa waxa ay qaaday dhowr weerar oo dowladahan duuliyaha lahayn iyo madaafiic oo uu ku jiro mid lagu hoobtay oo ka dhacay lubnaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa wuxuu u cad ku maray in gacan bira ay kala hortegi doonaan waxa ay u arkaan xadgudubyada xisbullah ee habajoojinta wasiirka difaaca ee israa'iil katas ayaa ka digay in haddii xabajoojintu ay burburto israa'iil aysan bartilmaamaysan doonin oo keliya xisbullah balse ay beegsan doonto dowladda lubnaan ballaarinta ololaha israa'iil heshiiska xabajoojinta ayaa waxa uu dhigayaa in israa'iil ciidamadeeda ay kala baxdo lubnaan islamarkaasna xisbullah ay dagaalyahanadeeda ay ka fogeyso xadka ciidamada milatariga ee lebnaan iyo kuwa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa waxaa lagu wadaa inay gaaf wareegaan goob difaac ah oo u dhexaysa labada dhinac dhanka kale milatariga israa'iil ayaa wuxuu sheegay talaadadii inay beegsadeen baabuur marayay deegaanka aqab ah ee dooxada urdun ee daanta galbeed ee la haysto halkaas oo ay ku dileen saddex xubnood oo ka tirsanaa xamaas oo ay sheegeen inay qorsheynayeen inay soo qaadaan weerar israa'iil ayaa sidoo kaleeto salaasadii waxa ay weerar cirka ah sheegtay inay ka fulisay suuriya iyadoo sheegtay inay dishay xubin sare oo ka tirsanaa xisbullah oo mas-uul ka ahaa iskudubaridka ciidamada suuriya ee kooxda xagjirka ah ee lubnaan gantaal rididda ka soo cusboonaatay dhanka dagaalyahanada xisbullah ee lubnaan iyo mawjado weeraro argoosi ah oo israa'iil qaaday ayaa sii xoojinaya cadaadiska lagu hayo heshiiska xabajoojinta laakiin inkastoo ay dib u soo labakacleeyeen colaadda iyo hadallada adag ee isdhaafsanayaan saraakiisha israa'iil iyo xisbullah ayaa haddana mas-uuliyiinta maraykanka rajo ay ka muujiyeen isniintii in nabad kumeel gaara la gaari doono madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa isniintii bartiisa bulshada waxa uu uga digay in ay jiri doonto ciqaab kulul bariga dhexe haddii aan la sii daynin la haystayaasha marka uu xafiiska la wareego labaatanka bisha january iyadoo kuwa mas-uuliyaddeeda lahna loo garaaci doono si ka adag kana badan sidii hore
qaramada midoobey ayaa maanta waxay dalbatay afartan iyo toddoba bilyan oo dollar oo gargaara sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka si markaasi loogu caawiyo qiyaastii boqol iyo sagaashan milyan oo qof oo ka cararay colaadaha iyo macluusha xilli baaqi sanadkan aan xitaa kala bar la maalgelinin islamarkaasina mas-uuliyiintu ay ka cabsi qabaan inay dalalka reer galbeedka uu ku jiro maraykanka oo deeqbixiyaha ugu weyn ihi ay dhimaan deeqihii ay bixin jireen warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee reuters waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyagoo waajahaya waxa uu madaxa cusub ee gargaarka qaramada midoobay tom feleger uu ku tilmaamay heer aan hore loo arag oo dhib ah ayaa qaramada midoobay rajaynaysaa inay gaadho dad ku noola labaiyo soddon waddana sannadka soo socda kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa jooga waddamada dagaalladu ay burburiyeen sida suudaan suuriya qasa iyo weliba yukrain dalabkana waa kii afaraad ee ugu weynaa ee taariikhda oja laakiin falajer waxa uu sheegay in laga tegayo qiyaastii boqol iyo shan iyo toban milyan oo qof oo baahiyahooda aanay hay-addu si dhaba u rajayn karin in ay ka jawaabto qaramada midoobay waxay hoos u dhigtay dalabkeeda laba kun iyo afar iyo labaatan oo ay ka dhigtay lix iyo afartan bilyan oo dollar kaasoo ka yaraa lix iyo kontonkii bilyan ee sannadkii hore iyadoo rabitaanka deequ uu sii yaraanayo haddana weli waxaa la maalgeliyey keliya boqolkiiba saddex iyo afartan taasoo ah mid ka mid a heerarkii ugu liitay taariikhda maraykanku wuxuu bixiyey in ka badan toban bilyan oo dollar oo ah qiyaastii kala badh lacagta la helay shaqaalaha gargaarku waxa ay ku qasbanaadeen inay sameeyaan go'aanno adag iyagoo dhimay caawimada raashinka ee suuriya boqolkiiba siddeetan iyo weliba adeegyada biyaha ee yeman taasoo halis ugu jirta daacuuna sida ay oja sheegtay gargaarku waa qayb ka mid a kharashaadka guud ee qaramada midoobay taasoo sannadihii u dambeeyey tahli weyda inay buuxiso miisaaniyad sannadeedkeeda asaasiga sababa la xidhiira dadyowga aan bixinin lacagooda waajibka ahaa inkastoo madaxweynaha soo socda ee maraykanka oo donald trump ee uu hakiyey qaar ka mid ah kharashaadka qaramada midoobay intii lagu jiray mudaxileedkiisii hore balse waxa uu ka tegey miisaaniyadda qaramada midoobay oo dhammaystiran wakhtigan mas-uuliyiinta iyo diblomaasiyiintuba waxa ay u arkaan dhimista kharashaadka mid suurtagala falajar ayaa xusay burburka nidaamyada wadajirka caalamiga islamarkaana ku baaqay in saldhigga deeqbixiyaasha la ballaadhiyo marwax laga weydiiyey saamaynta trump ayaa uu yidhi ma rumaysnay in naxariis la'aani ay ka jirto dowladaha la soo dooranayo mid ka mid a caqabadaha ayaa ah in mashaakilku ay hadda sii daba dheeraanayaan celcelis ahaan toban sanno sida ay sheegtay oja mike ryan madaxa xaaladaha deg dega ah ee ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladuhu ay gelayaan xaalado joogto ah oo mashaakila guddida yurub oo ah hay-adda fulinta yurub iyo weliba dalka jarmalku ayaa ku jira kaalinta labaad iyo saddexaad ee kuwa ugu deeqaha badan miisaaniyadda qaramada midoobay ee sannadkan charlotte slent xogayaha guud ee golaha qaxoontiga ee hay-adda danish refugee council ayaa sheegtay in tabarucaadka yurub uu sida oo kale mugdi ku jiro maadaama lacagaha loo leexiyey dhinaca difaaca
cabdixakiim maxamuud sharwac ayaana soo jeedinaya warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee reuters haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diray cabdicasiis barrow
sannadihii ugu dambeeya dalka soomaaliya waxaa imaanaya macallimiin fara badan oo ajnabi ah kuwaasi oo ku biiraya in dadka soomaaliyeed ay wax baraan inta badan macallimiintan ajnabiga ah ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda afrika gaar ahaan kenya iyo yuganda hase yeeshee waxay dad fara badani dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaalaysiinayo oo ay macaahidda iyo weliba goobaha waxbarashada ay u shaqaalaysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin taya leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara laakiin macaahidda iyo weliba dadka aqoon-yahanka ah ee waxbarashada maalgashanaya waxay leeyihiin waa muhim in la helo macallimiin aan soomaali ahayn oo bulshada soomaaliyeed waxbara islamarkaana dhinaca ingilishka iyo farsamooyin kale xilligan aan looga maarmin dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya waxaa igala qaybgalaya axmed maxamed sheekh cabdi oo ka mid ah maamulka maxadka bulaal ee luuqadaha iyo farsamada lagu barto ee ku yaalla magaalada muqdisho kana mida macaahidda macallimiinta ajnabiga dalka keena iyo cabdulla muuse oo ah waaye joog muqdisho ku noolaa oo wax badan ka warhayay xaaladda waxbarashada iyo weliba dadaalka macallimiinta soomaalida ay bixinayeen waxaan dooda ku hormarayaa axmed axmed macallimiin baad dalka keentaan maxadkiinan bulaal dood baa jirta odhanaysa waxaa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macalimiin kale oo soomaaliya oo qaban kara weliba lacag jaban ku qaban kara maxay tahay sababta macalimiinta ajnabiga aad ku doorbideen master barow aad waa mahadsan tahay anaga waxaan maamulo ka ahay macadka bulaal sababta ugu weyn macalimiinta ajaanibta wadanka u imaadaan waa badan yihiin waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaragtay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor ay u qaadaan waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka imaadeen dibadaha iyo wadamada ka imaadeen iyo habab cusub oo waxbarashada in ardaygii hab cusub waxbarasho loogu baro waxaan aaminsannahay in macalimiinta ajaanibta ee aqoon iyo iyo habo cusub oo farsamooyin badan oo luuqadihii iyo waxbarashadii iyo skiiliskii inay keenaan anagoon taas difiraynin in macalimiinta soomaalida naftirkooda ay aqoon leeyihiin marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabiga wadanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo iyo tababara dheeri uu bixiyo wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay cabdulla muuse dhinacaada markii aad fiiriso xilligan oo soomaaliya amnigeedu wax badan isbedelay ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macalimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaci waxbarashada bulshada wax ku biriyaan
bismillaah waad mahadsan tahay cabdasi barow horta aniga ma qabo in macalimiin ajnabi wadankan waqtixadarkan la keeno because macalimiin mud mudda soddonkii sano lasoo dhaafay wadankan waxaa jira burbur aada u baxsana ka jiray saasay tahay macalimiin soomaali ayaa dhexda u xirtay si ummadda soomaaliyeed dhallinyarada jiilka soo baxay inay ka samatabaxiyaan jahliga ayay maanta waxay soo gaarsiiyeen wadankii dhan inuu micnaha heer xataa ajnabi wadankii la keeno macalimiinta soomaalida joogaan inay ardaydii micnaha ay gaarsiiyeen aniga ma qabo macalimiin waxaa kamid ah madaxweynaha hadda jooga jumhuuriyadda federaalk soomaaliya waa macalimiinta soomaaliya kamid ahaa oo wadanka ka samata bixiyey macalimiintan aqoon dheeriya leeyihiin ingilish dildhii lahaa farsamada gacanta dildhii lahaa laakiinse soomaalida badi waa ishaqiraan ma aqaan waxay ku doorteen ajaanibta macalimiintan wax walba ingilishka ku xil wadankan haddii la sheego haddee oo amni fiican aan haysano waxaa gaarsiiyey macalimiinta soomaaliyeed
waa tahay cabdulle waan kuusoo laaban doonaa waxa uu leeyahay cabdulle marka la fiiriyo dadaalka macalimiinta soomaalida ay bixinayeen tayadiisana waa ay muuqatay waxtarkiisana waa la arkay oo dadkii ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta iyo dowlad dhiska soomaaliya markii aad fiirisaan midin la tahay fursad macalimiinta soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbedel aad u muujisaan inaad ajanabi dalka keenteen waa mahadsan tahay aniga waxaan aaminsanahay macalimiinta ajaanibta ah waxa ugu weyna wadanka noo keenan waxaa ka mid ah luuqadihii in ardaygii uu luuqado faa'iidooyinka ay qabaan naftirkooda waxaa ka mid ah in ardaygii uu luuqadda ingiliishka uu barto waxaa aminsannahay in tiknolojiyadda iyo xirfadihii guud hadda maaragtay uu caalamka u gudbayo in in luuqadaha ay ku xiran yihiin saasay tahay macalimiinta ajaanibta luuqadihii ardaygii barayaan saasaan sabab u noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayasan wax ku barto bedelkeeda macalimiinta soomaalida ku sharaxayaan af soomaaliga iyo iyo sharaxaada guud waxaan aaminsannahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luuqadihii iyo teknolojiyaddii wax fiican ay ka yaqaanaan inay sabab u noqotay in ardaygii waqtiga la joogo hadda in uu uu macalin ajnabi uu wax baro
dhinacaas markii aad ka fiiriso isbedelada teknolojiyada iyo farsamada caalamka hadda ka jirta soo loo qaateen maaha doodaas inaan macalimiin ajnabi laga maarmi karin
macalimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa laakiin macalimiintan keliya waxaa ka maqan niyad dhisaa ka maqan in micnaha la bashkareeyo la garab istaago dhiirgelin loo muujiyo qarashka macalimiintan ajaanibta ku baxayaan macalimiintan lagu bixiyo waxaan aaminsanahay wadanka dad badan hadda mas-uuliyiina jiraan oo xilil kala duwan soo qabtay oo hadda xataa iskuullada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo ka noqday madax gobolka banaadir alcimra matalan haddaan tusaale usoo qaato madax fara badana ka baxday keliya waxay u baahan yihiin macalimiinteena soomaaliya garab istaag dhab ay u baahan yihiin aqoon ku filna waa leeyihiin dhinac walba hadday noqoto farsamada gacanta hadday noqoto luqadaha kala duwan hadday noqdaan wuxuu keliya u baahan yihiin garab istaag dhab ah hawooqdoodii si fiican meel loo saaro kharashaadka dadkan ajaanibta ku baxaayo macalimiinteena soomaaliya lagu bixiyo
tusaaloo kale iskuulaadka qaar ka mid ayuu soo qaatay oo luuqadda ingiliishka xamar caan ka ahaa ama weli ka ah oo lagu barto bal machadkii nambulaal maxaa cusubaad soo kordhiseen oo aad dadka la wadaagi kartaan ood haysaan waa mahadsan tahay annaga waxa ugu weyn oo hadda soo kordhinay waxaa waaye waa laba shay waaye in luuqadihii qaab casri ah loo barto luuqadii ingiliishka aheedoo manaahij editionkan u dambeeyay soo saaraan maxay ahayd wadamada u k britishka oxford kasoo saaran ama cambridgeka noqoto in ardaydii si casriyeysan maqle muuqaal loo baro oo macalinkii luuqadii uusan soomaaliya ku haleynin oo u fududaanayso inuu ardaygii ama qofkii wax baranaya inuu si sahlan ku barto bedelkeeda soomaalida qaar waxay luuqadaha u aadaan outsideka dibada u aadaan sida kenya uganda u aadaan waxaan fududeyn in qofkii macalinkii isagoo ajnabi ah wadanku uu joogo oo si koorsa english to english uu ku baro maxay ahayd waxaan kaloo soo kordhin waxaa lahay xirfadaha xirfadaha i t ga hadda teknolojiyadda waxay muhiim waxay ka ciyaareysaa maxay ahayd in qofkii uu ardadii jaamacadaha kasoo baxeen boqolaal jaamacadaha arda kasoo baxayaan oo iskooladii soo jaamacadii soo dhameenayaan marka iskooladii qaar soo dhameenayaan suuqa shaqadan waa ballaaran yahay marka in ardadii xirfadaha i t ga la baro teknolojiyadda la baro waxay ka saaciideysaa in macalinkii very professional uu yahay wixii uu bari karo sidoo kale macalimiinta ajnabiga yaan maaragtay aada loo durin macalimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaataan inay tababaraan macalimiinta soomaalida qaarkood tababara wasaaradda waxbarashada macalimiin ee qaadanaysay waxaa tababaraysa macalimiin ajaanib iyo kuwo soomaaliya isku jirta barare tababar siinaysa macalimiinta kunka labada kun saddexda kun oo la qaatay marka waxaa aaminsanahay in aan waxweyn kusoo kordhino wadankii faa'iidana ay jirtay aysan khasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macalimiinta sidoo kale ajaanibta waxay soo kordhiyaan aqoono dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo khibradahooda waxaa kaloo aaminsannahay luuqadaha barashadooda inay qayb ka skeeliska oo kale maxaad soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo combyuteriska la xiriira waa maasan tahay xirfadaha laba qayb u kala qasmaan waxaa la dhahayo skiliska oo gacmaha laga qabto iyo kuwa waxaa jira nafskeeda teknolojiyadda kuwa teknolojiyadda waxaa soo kordhina waxaa lahayaa had soft soften qofkii oo i t ga in qoftii la baro oo combyuterkii iyo iyo iyo systemkii iyo codingkii inuu barto qofkii inuu sidoo kale had had inuu barto combyuterka si loo furfuro maxay ahayd qalabyada teknolojiyada si loo furfuro inuu qofkii barto oo macalin ajnabi baro uu from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas uu markuu banaanka ugu baxo ardaygii iyo soomaalidii dhameystay waxbarashada ay u baran karaan xirfadahaas markaas meesha laga baray oo laba u kala qasbo mar kasta
axmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macalimiintii soomaalida iyadoon la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aada loogu boqray in dhinaca kale xirfadaha macalimiinta ajnabiga ay keenayaan ay aada sidoo kale muhiim ugu tahay cabdulle dunida waa isbedelaysaa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaaranaya dowladda soomaaliyana east africa community ayay hadda ku biirtay bulshada bariga africa markii arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto oo ay macalimiintii ajnabiga dalka yimaadaan dhinacaasoo wax wanaagsan maaha
waa mahadsan tahay horta waa aadan u hambalyaynaa dowladdeena soomaaliya midda kale xigta way fiicanta horta isdhexgalka aad u fiican yahay in micnaha wax la kala faa'iidaysto laakiinse aniga waa tahay horna u sheegay macalimiinta soomaaliya wadankan wadankan wadan wuxuu ahaa dowladda dhex kadib oo burbur fara badan soo maray waxaa samata bixiyey macalimiinta soomaaliyeed macalimiinta sooma aniga ma qabo macalimiinta soomaaliyeed in la haqira ma qabo aqoon korostu way jirtaa dadkan micnaha maadaama wadanka burbur oo soo maray in micnaha dala sheeg seminaar iyo waxay u aadaan waa dhici kartaa ama aqoon koros way jirtaa laakiinse ma qabo macalin soomaaliyeed in la xaqiro dib loo dhigo macalimin ajnabi naga hormarayo anaga ma qabo
aad ayaad umahadsan tihiin cabdulla muuse oo ah waaye joog muqdisho ku noolaa iyo sidoo kale doctor axmed maxamed sheekh cabdi oo labadaba jooga magaalada muqdisho doctor axmed waa maamulaha machadka luuqadaha iyo farsamada ee bulaal ee ku yaala magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe doodeenna gaabanee maanta inta ayaan ku koobaya waa cabdicasiis barro idileh nabadgelyo
waxaad weli nagala socotaan washington idaacaddeenna caawa iyo dunida haatana xaggii heesaha ayaan jaleecaynaa ku soo dhowaada heesta sahan waxaa qaadaysa senab xige
heestaasi ay qaadaysay fanaanada seenab cige waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaana idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
onsaahanka ku diray sideed iyo hal madhan